bismillaahi raxmaan raxiim waa cabdi cabdilaahi toronto kanada waxa aan maanta oo bisha juun ay tahay toddoba laba kun iyo siddeedda aan ku duubayaa halkan tix gabaya ama maanso magaceeda la yidhaahdo daanshood oo aan curiyey saddex iyo labaatankii bishii shanaad laba kun iyo siddeedda tixdaas ama gabaygaas oo ka abuurmay iskudhicii xisbiyada mucaaridka iyo dowladda somalilan oo ku beegnayd bilihii abril iyo mey labada kun iyo siddeedda taas oo ay tahay waddan yar oo kobcaya oo hadda raad qaadaya oo dadku ay u dagaalamayaan xorriyad in ay gaadhaan dowlad xaqina ay xukunto dowladda xaqaa waxa aan ka wadaa dowlad ay u dhammaystiran tahay shuruucdeeda cadaaladdeeda iyo aqoonteedu marka had iyo jeeraaleh arrinka waxa laysku hayaa uun ay tahay waar aad baa u gaabinaysaan howlo badan oo loo baahnaaba aydaan qabanin qolada kalena ay leedahay itaalka iyaga annaka waa soconnaa waa dadaalaynaa taasoo ah xorriyatu qowlka dadku waxa ay u dagaalamayaan mustaqbalka soo socda himiladoodu inay tahay in ay gaadhaan xorriyad madax bannaan oo haddii ilaahay idamkeeda uu leeyahay ah tii ay u soo dhibaatoodeen sidaa darteed ayaa anigoo ka ambaqaadaya halkaas ayaa waxaan curiyey tixdan la yidhaahdo daansood waxaynu halkan markaa ka geli doonnaa waa deeley waana furan tahay deeleydaasi halkan baa markaa waxa aynu ka geli doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo tixdii la odhan jiray daansood waxa aan idhi xalun baan dawaafo intaan tegay daruuraha anoo aad u kala dilan dabshid iyo ciyaariyo damdamlayla tumayo darna deedafeeyo dab intay xaluusheen ay diidnay leeyiin gabaygu igu soo degay anna duuxul sheekada awal baan ku daba jiray degdegsiiyo door ma leh hadday daahdo waa daah afartaasi waa daah dulmar gabaygu leeyahay dejiyo iskaga tegey dhaaxaan dalayno maansada dul iyo hoos dadka loo daliishee da'furiima soo gelin waxay kala dab qaataan wakhtigiiyo dabaysho iyadaa istiratee da'da soo kordhaysiyo intaan daalku soo gelin dirir hore weeye dafka anigu aan tumo harwanaagna doodiyo ha dalaysa sheekada hanqadh wayna iidaan deelley siduu yidhi dadka reer jabuutee dowladnimada tooda ah cidna aan iskaga darin lama diradiraalayn anigu waan ku diirsaday hadaardaarin waa gobe rabbigii daryeeliyow dembigii ha dhaafee waxaan ku darayaa yaa ku soo dabaalo ku yidhaahdo daawo dabadeed haddaw mari dawalaay jabuutay tii aan duqaydiyo dumarkii u loogaay qaalmahaygii dayr dhalay xornimay uu durirkii loo xaraashay dahabkee markii aniga lay dagay aan idhi dayaanow dambasamaha cawsiyo ha ku daganin fooraha hedha aniga lay dilay iga xidhatay dayirkee cadow igaga daba yimi badhna jaandareeriyo ula degay xuruunkii dambi baaris lagu dayin ilaa doorkii waagaa dimindaabyo badan ah dacalkay haysaa markan dulucu hawgo afrikay dayaayulan dawa khaala badan ley isbaduuma wadatee hubka kaa dulgeeyey ha duqeeya maantee ama daad ha qaadee inay soo dareerto degalaanu gooyana dikhil waaba la arkaa deerow iskaga hadha dulmi iyo xajiin iyo diqim iyo dawaankii dub inaannu soo noqon godka anigu aan degay dadba uma daadegin waxaan uga dan leeyahay mar haddaan degaansimay xisbiyadu dabaaldegga gacmaha isla doonteen dalcaddaana waan koray cadowgayga dabadiyo cidda aniga iigu daran isladabada haw dhaco anna maanta daanshood deg cumaamad saar iyo digba koorad baan idhi daada hore madaashada daada hore madaashada maanta waan nasinayaa ragga dawga haystee doorkan aan arkaayiyo maansada digtoorkiyo kayd iyo calaadegi cumdaha inagadey rag kaloo diyaaro duunka daawanayiyo awdal dacaladeediyo dejiyaa hergaysiyo dacarburuq dusheediyo ama xeebta dubaniyo ilamaa dameer joog sool oo daraandara burcaddaafaheediyo daalaanu diraya ahe gabaygu yuu tagan dusha saara baan idhi xasanganay sidiisii suugaanta dahabiyo ku dadoo xariirtii soo dalxiisiyaan idhi deeley durdura wacan soo dareeriyaan idhi halkaan ka duulaa daadwararac weeyaan dugsi male qabyaaladii iyo weliba daalacan digta oo la qaadiyo duufaanna wow dayr isuduwa anaa degay tanna maanta aan diro dulmaray inaadeer hadda dayma eegmada xamar waa dadqalatow dembigeedu weynaa dad kalaaba loo diray diblomaasi socodkaah waxna waa ku dadan yihiin waa dib looga sheekee mar haddaanay degihayn barina waa dallacan yahay haddaan hoos u daadego geelii dareeraan dacallada ka joogaa hadduu iga yaro dido hayga daadin caanaha col hadduu damaaciyo dumbuq iyo rasaas iyo doob baan u haystaa midna aan ku sii daro ninka daajiyaanahay marka dararta caanuhu dambar soo butaacaan dabadhowga soo hora haddii gaajo lagu diro deelqaafna lagu falo dulqaad waanu leeyahay ilaa daayina bidkay haddii aanse laga dayn sharci kala dabaaliyo haddaan daawo loo helin ninka dumiye baanahay iska daadiyaanahay dib u soo dhistaanahay maansadan damaashaad marna deerin weeyaan inahay dambaysee dadku waxay ka doodaan andilaacineeho dirir iyo dagaal iyo adoo dow ka soo baxay iska daalan oo kadan dar aanaad aqoon iyo duulkaa maqnaayo aana daawan weliga xuurtada dakiiga ah dug ku siisay goor daran ilaa maalintaa dura hadda waa daraada ragga diinta maalee cilmigana dareersada raggi deeqda lagu helay xasan iyo dirkiisaad dooxaad ku haysaa dawankii shalaytiyo duufaan wuxuu yidhi laba doobta wada riday daymada aan kala dhicin ishima dirkooda midna geel ku dari kara midna looga daayaa markay doorashada tahay diiwaan xusuus qorah uma lihi dadweynow danadeedu waxay tahay shalay iyo doraataba maadigaa ilduufiili darka kale wuxuu yidhi anaa maamul dawliyo sida loo dambeediyo garanaya daaqeed waxaa laygu dilayaa haddaan qaabinaa dhidhi beelaha iga didinina ninka dooda sugay iyo kala door dadweynow dejiyo iskaga tegey duul waxay yidhaahdeen dekadiyo dabaashaa dekadiyo dabaashaa doolarkii ka soo baxay dabadii la waayo dayr lagama taago dusha maal ha joogtee meel loo dareeriyo shaqa maalma yaallo raggu duhurkii soo toos haamaha daryeelkuna dad kale ay u xidhan yihiin dalka dabadda kaga yimi darka kale wuxuu yidhi laba duulimaad iyo daalaa timaadee daraawiish ma daraawiish ma gaadhaa doonyanaba diin iyo dabaseef ma keenaan haddii la isku wada daro daljirkaba ma deeqdaa ruuxii diyaariyo kala door dadweynow dejiyo ka dabagee duul waxay yidhaahdeen goodir waayadiisii gaadhayana degmada iyo docbuur qaydistoo u diray xaaji cali dabuubtii ama dayristiisii isagoo madaxa deday darbuus saaray dhigi waah dadku docodoceeyeen madaxaan daboolee deen waayey wuxuu yidhi raggu madaxu deeb yahay timuhu ay ka daateen bilay daarad laga jaro qofse diiraluhu dilay duugeenna kuma yaal dadab kale waxay dadab kale waxay tahay dufangoor la waayo dunqulaalis lagu jiray wakhti uu dariiqyada dadku toobiyaha xidhay daaraha ka taageen wakhtigay damiirkiyo dadnimada liqeenee dugsigii carruuraha dacalkii cayaaraha ka dhiseen degada baas dowladdeenna hoosena maantay ka darantoo dadku ay istoogtaan marna dowladdoodiyo dumiyaan dukaanada darka kale wuxuu yidhi dadkaa diiratoobo dayn bay ku bixiyaan darna way dilaalaan niman doolar haystaa daabaqadeeyaasha lagu duug saxeexana ruuxii diyaariyo kala door dadweynow turkiyo iskaga tegey duul waxay yidhaahdeen ilaa waagi ducaqabe ma ogtahay distoorkii darfihii bannaanaa kala daadsanaantii weli lama dabooline kolbadaan la doonaa diin lagu macneeyaa waxa kaaga sii daran iyadoon wax kaaga sii daran iyadoon darmaba rogan iyadoon dakhliba jirin halkii laysku dari lahaa qaar laysku dadi lahaa gobollaba lagu daray maba dayin wakiiladu kuma darin wasiiradu digreetaana lagu degey ma talyaani baa degey ma afkaan la doonayn darka kale wuxuu yidhi ruuxii dagaalama ama raaska lagu dego ama tuugga dalabta leh dibindaabyo weetays qarandumi iyo daacuuf qodob lagu dareeyo qaar loo duceeyaba duugduugku waa yaal degeladana doog iyo darandaliska naylaha dayr baan filaynaa dunidaanu leenahay dal ballaaran weeyaan ruuxii diyaariyo kala door dadweynow dejiyo iskaga tegey duul waxay yidhaahdeen xisbiyadaanu doorannay digashiyo dabdhow iyo kala durugsanaan iyo qiilsii durkaa iyo damqashaabay keeneen roob da'ay qabowgii dogobaad ka shidataa wuu ku diiriyaa garo diilimii barbaa dhiman guddiga doorashada daah warqadaha la daabaco dar baa lagu dulbuuxshaa lacag waa la deeqaa dabadeed tayeelkeed warqadda baarlamaan diro dibu celisay guurtidu diidnay bay yidhaahdaan dulka xaadis weeyaan guddigii duqaytudu hadday doorkan maanta darka doorashada iyo danwadaagayaal iyo iyagoo cid aan diran kala doodin golayaal muddadoo dib loo dhigo qalinka ay ku duugeen dawaq kugu abuureen dastoorkay dabooleen duqi hadday durdirisana aarankeedu daba yaa dejiyay dhammaato dagaal beela kiciyo digdig waynu dhaafnee miyaad kala diraysaan mise daysanaysaan ruuxii diyaariyo kala door dadweynow waxay daana leedahay haddii fursadda xaliyo dus dilaa dubaaladi askar deedamaysaa degta oo magaalada dadku aanay tamashlayn dadka kale wuxuu yidhi nabaddaanu deerraa danna waa la dhowraa waa la kala dambeeyaa digatii huraysiyo dardaraanu deminaa ruuxii diyaariyo kala door dadweynow daldalmaha saxaafigu markay door yar hubiyaan iyagaba dan baa tidhi yaanay dumina yeeradda ardhadii danta ahayd tanna waa ka daba timi waxaa loogu daraytaa dad islaanabaane ina xaashi siduu yidhi dar ilaahay tiisii dabarina lahaataan dumladdiinna weeyaan turkiyo iskaga tegey waxay deeqi leedahay sidii dooxatadii baas dowladdii sumaysnayd dulligaan ka soo baxay dacalnaasi weeyo boonaa la doontaa dalwiyaan wasiiradu wax kaloo ka sii daran ruuxii dukaan liyo dibitaati baa jira danyar waa laga ilbaxay la dagaalan baa jira dundhaxaa la jarayaa dunidoo dhan weeyaan haddayaanay kuu dagan dejiyo iskaga tegey wuxuu yahay dareen kale cawdal waa dekaysee sool miyaa la duudsiiyey ma dareen kalaa yaal mise xaasha dariliyo war daboolan baa jira waxaa kaaga sii daran ilaa waagii diidistii lacag diigku ka addimay burca loogu dawgalay weli daaya lama odhan calana waa dul sulan yahay ruuxii diyaariyo kala door dadweynow doorsoon dadkiiyo geed bay daldalayaan cilmikii ka doodana dahrigay u jeedsaan waxdawaariyaashuna way iskaga danaystaan dembigooda awgood kuwa dabadda joogaa ayaana waa dambeeyaan iska daysa iska daysa mooye mana ogi dadkuu maqan warna aan ku sii daro nimaan deelka diraan karin nimaan deelka diraan karin maasadu da- maasadu dacunuugiyo degedega is haystiyo nima uurku daban iyo uma baahna deelqaaf durya iyo daroor iyo dabagore dusheediyo darar weyne iyo hawd dila iyo dila iyo danguud iyo daadeg beri ku yaalay dacallada ku haysaa diirka aabbahay dhalo dakhar aan dilaac weyn iyo doogad igu hayn dacarberi i jeexdiyo dula dula habeenkii haddii aan ku dudataa ama aan ku duudsiyo doqon baan u dhowahay daahyaale geel dhacan dooryaanle ruux dilan gabadh doonanaydoo dunta wiilka yara jaray ama geel darmadee geel dabadeedna la istilay taa laga dawaaree yaanay dogsinkaa lumin doofaar daneegtii hebel hebel dusoo ura yaanu adiga kugu dirin anna ruux ku durayo danqaabahay tirin dan jirkaagii baan ahay docda kale ka soo eeg deeqaa ilaahay hadda firina buu yidhi derbiyada nin raaciyo dulistulista yeelkeed malaa daahirnima timi dembina waa siyaadsamay jaamacad dujaadha ah jaamacad dujaadha ah inta diibis marisee diric wada dhalaaliyo dhallinyaare kuu xidhan da'dood gacanta haystaa annagaa kundihan iyo daalalaydi weeyaan maxaa danaba kuu kacay gabdheededay dushoodee daaweystay garashada soo dareera galabtii madaraasku soo baray lagu durug jannada wacan daaraa istaba yaal balli gubadle duurkiyo dusha maad ka aragtaa iyo qaar ka sii daran durduray hajabindhaha waxay daaran tahay waa berigii dayacantii daafeed nin joogaan afadiiso dahatiyo ama dee la dilayoo daadegay ogaan jirin maantana dahraan iyo durban iyo dubaay iyo deerbishaa yaroo dheer dalas baa la hadashaan marna daawanaysaan beentii la duubee dadka lagu asqayn jiray miyay dowlad hayn kari taana dabadda aan dhigo dastuur diin islaamo diigaanyo dhabatiyo kaala tega dubuuraha dalandooliyada baas ama dooliyada daran dan haddaad ka leedahay adigaaba diran la waana la isdardarayaa ninkaan daawashiilayn adigoon dad ba ahayn hadduu doodi soo dego danafuliyayaaliyo haddaad doona noqotaan dawlis baa ku go'ay meel adaa daamanka isjaray dalac waaba noqotaa deji iyo ka dabagee ilbaxnimada doonyeer haddaad dooni raacdaan mar diyaarad fuushaan idinkoo dalxiis tegey aad deera dabataan dhaqankaagu waa dug deegaansi weeyaan dad ihow haduminina la dubtoo carruuraa laga helay duleedada riyaa dabada laga jaray waraabaa dembaaboo la deldelay habeen dama malaa dhiga dalooliyo dacalaaba ku iman sawtan habar dugaagiyo uu ku degay dayaayuul duxda hadalku waxay tahay surbiyaan dibeeg mood dadku haddaanu heli hayn kolley haw nin loo diray haddana waa ka dabagee adigoon daliiliyoon dunidii dakalan iyo wax caloosha loo diro inuu go'o daruurigu dabdamay ka baqayaan degdeg inay timaadana dayo waa u dhowdahay allow duma naga hay adoo daanna aan jirin intaan daasad garawiyo la dawarinin daangelis dirqi dowladdaadana isku dida rag iyo dumar dhulka wada daloosho qota dalaga beeraha ninka dira carruurtee damar seexda keligii daca waa kallaysee duulkii isdayrshe dabadeed iswada naca dar kalaa ku guuree yaanay dayla kaa tebin yaanu dooxu kula tegin ninkii daafka kula jecel adiguna darxuma sii daadihiyo daacada dulla saara hawgabin dulka muuminkaa badan uurka daalin hawjabin sidaa aad dantaadiyo isku duubnidaadiyo taftaf ah u barateen adoon daadi nabaddaac adigoon dagaalamin adigoon waxbaba dilin foodkii aad dirataa midna kuu dallicin kara midna uu ku degayaa ha ka baqanin doohdooh dalow ruux ka soo dhacay dalanbaabitoosiya dardartaa obaamee nin digtoon dabraysee dayartu u dareertiyo digarogasho door iyo dal jiraanu baanahay dowyadaad maraysiyo wax ka baro duruusaha n marka intaas ayaa aan halkaa ka curiyey anoogu talagalay munaasabadda jaranjarta ay ka tallaabsatay somalilan oo dad badan ay islahaayeen talow somalilan ma burburaysaa maanta mise waxa ay dhaafi doontaa jaranjartaas la soo gudboonaatay ee aad iyo aad u culayska badan leh ee isku dhaca leh haddii ilaahay idamkeeda leeyahay taasoo warwar badan iyo welwar badan ku abuurtay dadyow fara badan adduunka oo dhan markaa deelaydaasi sidaas ayaa ay u furan tahay ninkii duusiyaya iyo ninkii daalac saarayaba haddii ilaahay idhaahdo sidaas iyo nabadgelyo waxaan hambalyo iyo bogaadin u gudbinayaa dadweynaha reer somalilan meel kastoo ay joogaan bahdahar wanaag news oo had iyo jeeraa leh ah gacanta ugu weynee u adeegta somalilan gudaha iyo debaddeba sida wanaagsan ee had iyo jeeraa leh ay u fuliyaan danaha waddanka danaha ummadda iyo wixii wali ay qaban karaan ee markaa baahi ay ka taagan tahay soo bandhigidda saxaafadda abuurista arrimaha ma garanaysa cilmiyada iyo wax walba sidaas iyo nabadgelyo
diirimaale caalayow doogiyo cadaanke dacalkana casaanke xidigtu way dulqaal iilimaale calayow doogiyo cadaanke dacalkana casayanke xidigtu way dultaal tawxiidka dushaadiyo